galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab arbacaha bisha juun waa afar iyo toban sannadka laba kun toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida dunida oo maanta laga xuseeyo maalinta dhiigku-deeqista xilli soomaaliya oo ay colaado iyo qaraxyo ka jiraan aanay dadku ku baraarugsanayn faa'iidada dhiigku-deeqistu leedahay ani wuxuu dhahay ilmaha asaaba dhimanaayo see dhiig liiga shuba ani anaaba socdabee warsaas ma aha waxay qaadato in asagii lala hadlo intuu enerji naga bixin lahaa annaga asaga waxaan sameynay inaan dhano ilmahaada maqali karnaa marka waayaa dhiig ha shubin in laguu qalo concerning riboodkaa noo qor wuxuu yidhi waa la qali karaa laakiin aniga wax dhiiga oon shugaayo ma jirto sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha tubdo geela oo dhacan baa toogasho u badheertaan ma dhulkaas dhanaya tegay baan midna dhagax u tuurayn
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan dabqabsade dhismo weyn oo ku yaalla magaalada london oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay lix qof ku dhinteen tiraduna ay kordhi karto
koox ka socota magaalada muqdisho oo matalaysa ciyaaraha kubadda kolayga oo tartan uga qayb galaya magaalada nairobi sidoo kale waraysi ayaan dhegaystayaal kaga haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
stephen scalis oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ayaa goordhow lagu rasaasiyey magaalada alexandria gobolka virginia oo dhinaca koonfureed waxyar ka xigta magaalada washington d c sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka deg deg ahi stephen waxaa la sheegay in dhaawac uu kasoo gaaray dhinaca sinta kadib markii nin hubaysan uu rasaas la dhacay dad halkaasi ku sugnaa oo xubno kongareska ku jira ay ka tirsan yihiin wararku waxay sheegayaan in halkaasi xubno kale oo ka tirsan sharci dejinta maraykanka ay isku diyaarinayeen ciyaar baseball ah oo sanadla oo la qorsheeyey inay halkaa ka dhacdo maanta wararka ayaa intaasi ku daray in ugu yaraan shan qof oo kale halkaasi ay ku dhaawacmeen afhayeenka aqalka cad shuan spicer ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku-xigeenkiisa mike pence ay ka warhayaan dhacdadaasi warar soo baxay waxay sheegayaan in biliisku ay ka hadleen arrinkan islamar ahaantaasina ay baaritaano ku wadaan sida ay weerarkaasi uu dhacay
dabdamiyayaasha ayaa maanta oo arbaco ah sii wada iskuday ay ku daminayaan dabkii ugu xumaa inta la xasuustay ee ka dhacay dabaqa afar iyo labaatan biyaano ka kooban oo ku yaala galbeedka magaalada london saacada kadib markii dabka uu bilowda ayaa kooxaha gurmadka waxay ka shaqaynayaan in ay soo badbaadiyaan dadka ku dhex xaniban dhismaha islamarkaana ay tiriyaan kuwa dhintay waxaan aad uga xumahay inaan xaqiijiyey in khasaaro nafeed uu jiro sidaasina waxaa yidhi madaxa debdemiska ee london dani corton waxa ay sheegtay in weli aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ee khasaaraha sababo la xiriira xaaladda oo isbedbedelaysa dadka deriska laha dhismahan ayaa sheegay inay maqleen dad ku qaylinaya in la caawiyo iyadoo dabkuna uu dabaqa oo dhan uu ku baahay xilli dad badan ay gudaha ku xaniban yihiin dadka ku sugan gudaha dabaqa ayaa qaarkood waxay xalay daaqadaha ka iftiiminayeen talefoonadooda gacanta si loo arko oo loo caawiyo
sharci dejiyaal dimuqraadiya ayaa waxay dacwad heer federaal ah ay ka gudbiyeen madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ay ku eedeynayaan inuu aqbalay lacago shisheeye oo loo soo marsiiyey howlihiisa ganacsi waxaana taasi ay xadgudub ku tahay dastuurka waddanka maraykanka dacwaddan ayaa gudbiyey in ka badan boqol iyo sagaashan mudane oo labada aqal sanadka iyo kongareskaba ka tirsan waxaanay ku eedeynayaan madaxweynuhu in uu sharcigu dalka u degsan uu ku xadgudbay dastuurka maraykanka ayaa u diidayeen mas-uul dowladeed oo xil haya uu lacago ama hadiyado ka qaato dowlado shisheeye iyadoo aanay hore u ansixinin kongareska kor inta aanu bilaaban hamigiisa aqalka cad donald trump waxa uu ahaa ganacsade ka ganacsada dhismayaasha qasriyada ah waxaana uu leeyahay sidoo kale dhowr hoteello iyo xarumo kale xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa sheegay in eedeyn walba oo ku saabsan inuu xiriir la lahaa faragelinta ruushka ee doorashooyinkii sanadkii hore inay tahay mid been ah oo aan raad lahayn sessions ayaa ka jawaabaya su-aalo ku saabsan markaasi oo ay weydiiyeen xubnaha aqalka sanadka guddigooda sirdoonka muddo ka badan laba saac shalay guddigan ayaa baaraya faragelin la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii nofembar sessions ayaa u sheegay guddigan inuu ka nixi lahaa islamarkaana uu iscasili lahaa uu ka tegi lahaa doorkiisii la talineed ee madaxweyne trump markii uu ahaa musharaxa haddii uu ogaan lahaa in ruushka iyo ololahooda doorashada xiriir uu ka dhexeeya ku aadan arrimaha doorashada waxaa kaloo uu sheegay inuusan xasuusan kulan saddexaad oo la sheegay inuu la yeeshay safiirka ruushka mar ay labadaba ka wada qayb qaadanayeen khudbad uu madaxweyne trump kaga hadlayay siyaasadiisa arrimaha dibadda
galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a boliiska london ayaa sheegay in lix qof ay ku dhinteen dab xoogan oo xalay ka dhacay oo ka kacay dhismo ka kooban afar iyo labaatan dabaqo ku yaala galbeedka london iyadoo laga cabsi qabo in tiradu ay korodho aadan mataan oo madax u ah urur a t m la yidhaahdo islamar ahaantaasina uu ku nool meel islamar ahaantaasina waxa uu ku nool yahay meel aad ugu dhow dhismaha oo weli la damin laayahay waxaana uu sheegay in qayb ka mid a ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadkaasi halkaa ku dhaqan ee dhismahaasi wariyaha v o a ridwan xaaji ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey aadan mataan wixii uu xalay arkay markii uu dabkaasi kacay aniga walaalo xalay habeenbarkii baan ka war helay inuu dab jiro sababtaa urtii iyo dhawaqii baabuurta iyo dhawaqii diyaaradaha ayaa hurdada ka kiciyay dadka dariska oo dhan markaa saasaan ku ogaaday inay aanan jiraan meeshana waxaa ka qarxay waxaa runtii ka dhacay dab aad iyo aad u u weyn oo dad badan wax gaadhsi meesha adiga aad ku nooshahay ee gurigaaga ah iyo gurigan dabka uu ka kacay xaggee isku jiraan wallahi ma kala dheera aad uma kala dheera annaga aad baynu ugu dhowdahay laba dhinacba aniga shaksiyan gurigayga waa u dhowdahay waxay kale u dhowdahay xafiiska aan ka shaqeeyo oo anti tribalism movement ama hay-adda la dagaalanka qabyaalada dhismahan dabcan waxa uu ku yaalaa goob dadka soomaalidu ay ku badan yihiin waxaa kaloo isla xaafadahaas ku nool eritreyaanka iyo ethoobiyaanka iyo dad badan oo muslimiin ah wax wara oo ilaa hadda idin soo gaaray oo ku saabsan haddii cid soomaali ah ay wax ku noqotay dabkan xooggan ee weli socda walaalow dadkii aan garanayna oo dabaqaa dheerka badan deganaa oo soomaalida ahaa way nabad qabaan ilaahay waa ka badbaadiyey laakiin ilaa hadda dadku waxay sheegayaan oo dadka aada joogta guriga deganaa waxay leeyihiin hal reer baa maqan reerkana maalmahan maysan arkin marka laga yaabaaba reerku inuu wadankaba ka maqnaa ama usan gurigaba joogin lagana la yaabaaba inay dhibaatadaasi ku ku habsatay oo meesha ku dhab waayeen ama ay ama ay aynan meelba kasoo baxaan garan waayeen marka runtii inta soomaalida laga warqabo wax wax hadda xaqiiqa oo aanu hayno ma jirto laakiin wax dhimasho ah welina ma maanu arkin mana aanu maqlino soomaaliya laakiin dadka kale oo dariskeena ah oo wadamada dariska ay yihiin wadankeena geeska africa oo sida eritrea iyo etoobiya iyo suudan ayaa runtii ku badan iyaguna dabaqa oo iyaguna waxyaalo badan waxyaaladu ku gaadhay dabaqan markuu aadan hadda waxaad joogtaa baan filayaa dhismaha dabka uu ka kacay welina dabka waa uu socdaa sidee gurmadka u socdaa
wallaahi dad badan baa ridwaan oo isu soo baxay dad badan baa bustayaal alaabta ciyaalka alaabta dumarka biyo cunto dad baa xitaa guryahoodii dadka u furay oo dhahay kaale yala jooga intaay inta ay waxdiin hagaagi doonaan marka runtii dadka deriskao dhan waa isku soo heeliyeen waana isku habar wacdeen wayna soo meeshayna kusoo xoomeen dhammaantood dadkii meesha dhibaatada ku gaadhay si loo caawin lahaa bay dhammaantood ku mashquulsan yihiin waxaa kaloo jooga hadda saaad maqlaysid diyaaradaha dardamiska ayaa kor heeba hehaabaya dabaqa waxaa jooga ciidanka dardamiska booliska wax allaale wixii saxaafad wadankan joogtay intii badankoodu way joogaan marka runtii dadweynaha iyo xukuumadda dowladda dhexe iyo dowladda hooseba intuu waxay ku mashquulsan yihiin sidii dadkan dhibaatooday dhibaatoobay oo dhaawaca ah dhakhaatiir loo geyn lahaa sida kuwa kaloo dhibaataysta dhibaataysan oo gurigoodii ka gubtay oo iyaga oo sirwaal keliya gashan ama garan keliya gashan ama aan dee runtii hal gabadhii oo hal dirac gashan ama ama wax kala gashan keligeed ay dabada orad uga soo degtay sidii loo loo casuur lahaa dar loo siin lahaa loona geyn lahaa meel ay seexdaan ay ku nastaan intaasay dadku dhammaantood ku mashquulsan yihiin runtii saxaafaddana saad aragtidba iyaguna aad bay u buunbuunanayaan waxay leeyihiin arrintan waa in wax laga qabtaa oo dadka loo soo loo soo loo soo baxayo la caawiya waa gartay see marka dadku u arkaan in dab xalay kacay ilaa hadda la damin laayahay wallahi ilaa hadda dadku waxyaalaha isweydiinayaan oo wararka laisla xuraabaya waxaa weeye siday ku dhacday dabaqan dhismihiisa maxaagee wax ka khaldan yihiin diyaaradihii afar diyaaradood baa dul fuushan dabaqa dushiisa taagan oo biyo ku shubaaya ciidankii damdemiskao dhan baa hoos tuban oo biyo ku shubaaya waxaa jooga qalabyo qalab kale oo isaguna kusii daynaya xunbo kusii daynaya oo isla demi marka runtii ma garanayo say wax kuso hereen ku dhaceen laakiin waa waa qadarta ilahay ku malaynaya iladu ilaa hadda goorta ilahay u qoray inuu demu demaya laakiin adigu dadka ciidanka demdemiska gargaarku runtii aad bay ugu mashquulsan yihiin balse usoo afjeer lahaayeen dabaqan ololaaya adiga dabcan xaafadda maadaama aad ku nooshahay wax gurmad oo aad u fidisay ma jiraa dadka dhibaataysan ee dabka xalay uu qabsaday ee aan haysan meel ay maanta seexdaan ama ama hoy ay maaragtay joogaan runtii walaalow ilaa maanta anigu waxaan ka shaqaynayay annagii dhalinyaro badan oo soomaaliya waxaan ka shaqaynaynay sidii dadka loosi loogu keeni lahaa bustayaal sidii dadka deriska ah oo guryaha agtooda aad degantay dadka qaarkood ay ay u hoyn lahaayeen oo u qaadan lahaayeen cabitaan cunto oo meesha lagu samaynaya aan ku samaynayna oo dadkan la siinaayey annaga intaydi deriska ahayd oo meelaha dhadhow joognayna guryahayaga waxaanu usoo ofargarayna waxaanu idhi guryahayagu waa diyaar meel baa lagu qoraya qof kasta qofkuu qaadanaayo marka waxaanu idhi qof kasta oo rabo oo guri la-aan ay ku dhahayso diyaar baanu la nahay inaan siino waxaan ka caawin karno marka runtii waxaanu haysanay waxaanu haysanay xoog iyo dhaqaalaba maanaan kala hadhin
aadan mataan oo madax u ah ururka a t m loo soo gaabiyo ee ka dhan ahee dhaqdhaqaaqa qabyaaladda wuxuuna markaasi u waramayey wariyaha v o a ee london ridwan xaaji cabdiweli
galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan afar iyo tobanka juun sanad walbo maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta dhiigkudeeqista oo ah maalin ay u adeegsato hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o inay ku baraarujiso dadka muhiimadda dhiigkudeeqista sanadkan ayaa waxaa diradda lagu saarayaa maalinta dhiigkudeeqista xilliga xaaladaha degdega ah cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho waxa uu ka mid yahay cisbitaalada wixii ka dambeeya burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya la tacaalayay xaalada degdega ah iyo dhaawacyada qaraxyada iyo dagaalada ka dhasha waryaheena maxamed colaad xasan ayaa wax ka weydiiyey dhibaatada ay ku qabaan helista dad dhiig ku deeqa madaxa caafimaadka ee cisbitaalka madiina duniye maxamed cali dhiig la sheego waxay u baahan tahay xaalad oo ugu sarreyso waayo oo qof bini aadana lagu badbaadin karo annaga marka caqabadahan kala kulanno waa caqabado dhowr ah waxaa ka mid ah dadkii dhiigga shugi lahaa oo aan fahamsanayn dhiigga sababtay u shubayaan maxaa yeele haddaa tira waxaan kaa baaraya waxbayaabo badan maxaa iga baaraysaa miisaankayga waa weyn iskakaa dhahaya qofkii maaha miisaankiisa inuu wen yahay keliya kadhaadhic inay u baahan tahay in laga baaro cudurrada ku gudba xanuunada sida dhiiga oo kaleeto in laga baaro qofkan waxyaaba ka mamnuuca qofka in dhiig lagu shubo dadku ma ka qabaan fikir fiican oo ah dhiig inaad shubto waxaa ka horreysa inaa adiga aad tahay qof badbaadsan oo nafsiyan aad badbaadsan tahay oo xanuunada la iska qaada aad ka badbaadsan tahay taas wacyigelinteeda bulshada soomaaliyeed aaday ugu hooseysaa waxaana ka garan kartaa markii qofka dhiig shub aad tiraahdo wuxuu qabad kaaga dhigaya aniga waa caafimaad qabaa shalaan isbaaray xanuunadaas aa iga baaraysa ma qabi dhiigga iga shub haddii kale waa iska laabanaya qofkii saasoo iskasoo markiiba a u fuudaanayso waxay kugu qaadanaysaa adigoo xaalad degdega ku jiro inaad qofka haddana wacyigelin aa siiso oo u laba jibaarto inaad tiraado dhiigga sababtaan kaaga shubay waa sidaas xanuunada noocaas haddaan kaa helana inaan kaa shubo suurtagal maaha dad kale ii keen marka in qofkii halkii qof oo dhiigga loo shugaayo oo xaaladiisa ay sidaas ahayd in la sugo dad imaan doono oo nooca dhiigga ay noqon doonaan aan la hubin xitaa inuu kaas yahay waa caqabad annaga ka isbitaal ahaan marka waxaan sameynay isku diyaarin aan isku diyaarinaynay in dhiigagaas ay noqdaan dhiigag aan diyaarsan oo maalmahaas ama maarata xilliyadaas ballamo laga leeyahay sida hadda arda jaamacadeed waxaa jirto isku xilqaanta inay dhiig shubid ay ku baaqaan dhiig shubistaas wax badanaa laga faa'iiday ardada waxay wacyigelin ku sameeyaan jaamacadaha iskoolaadka meelo badan oo bulshada ay aada uga muuqato inay dhahaan war dhiiggiina geeya isbitaalaadka dhiigagaasayta si fudud dadkiiba markay u helaan marka laga soo tago dadka yimaada ee ama ehelkooda la socda ama dhalinyarada jaamacadaha aad sheegtay ee baaqa diraya ee dhigaga ku baaqaya marka laga reebo cisbitaalku ma leeyahay keed dhiig oo la kaydiyo oo lagu baxsan kara haddii xaalad degdega ay timaado dalka dhan kayd dhiig ma lahan meelo dhifa oo way jiraan oo dhiigaga lagu kaydiyo sida annagoo kaleeto waxaan leenahay w h o a waxaana siisay frigeris oo waaweyn oo loogu talagalay dhiigan in la marsiiyo qaboojiyaal oo lagu ha qaboojiyaa lagu kaydiyo hay-addeena i c r c sidoo kale wayna siisay waa lagu qaboojinaya laakiin marka dhiig la qaboojinayo dhiiggaa wuxuu ukala baxayaa noocyo badan oo la rabo in qofka maaragta la gaarsiiyo taasaa farsamo ahaan xitaa mararka qaar kaa hor imaanayso laakiin dhiigga almost annaga waa sameynaa inaan kaydino maxaa yeele dhiiggaas da ardadaas ay noo keenayso ama annaga ka shaqaale ahaan aan ugu talagalnay inaan ku deeqno dadka soo dhaawacmaya because annagaa meesha goobtiaan joognaaba dhibaatada ugu horreysa dadka arkaayo annaga waayo sida loo arkaayo oo degdegaana annaka waayo annagaaba waxaan isku diyaarina inaan dhiig shaqaalaheena ka shubno ama dadka aan u garanayna dhiigaga noocaas in looga baahan yahay isbitaalka sida dhiigga b minus laleeyahay oo kale dhiigagaas oo kale aaday dadka soomaalida ay ugu yar yihiin waa dhiigag reer ah in la raadiyo qofkiisa aad taqaanid taleefon aad ka haysatid qofka laftigiisa aa u sheegtid dhiiggaas qofka u baahan karo soomaaliga inaad diyaar u noqoto inaad u shugaysid waxyaabahaas oo dhan aan annaga aan ka kaydinaa taleefanadooda xogtooda iyo inay diyaar u noqdaan qof walaalkiisa markuu u baahdo in dhiiggaas loo shubo waa waa gartay taas waa wax dhinaceena ku aadan burburkii soomaaliya markuu dhacay kadib isbitaalkan muddo labaatan sano ka badan buu shaqaynayay oo dhaawacyada uu qabanayay intaana waa dhex joogtay waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee xagga dhiiga ama dadka ku deeqaya ama waalidiinta caruurta keenaya ee aad la kulanteen maxaa ka mid ah oo ku xasuusataa waxaan ku xasuustaa hadda n n shantii juun waa hadda bishaan aan ku jirno waxaa dhacday in magaalada uu ka jiro shuban dilaac isbitaalkeena waxaa la keenay ilmo yar annaga shuban ma qabano dabcan oo ma qabano isbitaal banaadir a qabto laakiin ilmahaas waxaa noogu keenay in caloosha ay dibirsan tahay in ilmahan markii horeeto historygiisa uu ahaa ilmo soo shumay shubanka marka wuxuu leeyahay complicationadiisay ka mid tahay in qofka ay ku dhacaan wax bertonitis la yidhaha caloosha in gudaha ay dhibaato ka gaarto oo mindhicirka si eerna camal intuu u dhaqaaqo baristalsigaas uu isgalo markuu isgalo mindhicirka waxaa dhacaya in calooshii ilmihii ay weynaato xanuunkii uu noqdo xanuun qaliin aan ka fursanayni ilmahaas la keenay waxaa wata dad aad oo noloshooda uhooseysa dadkan kaamamka ah odagii iyo maamadii oo isla socdaan waxaan u sheegnay ilmaha inuu qalin yahay daktarkii la jooga wuxuu yihi anaa idin qalaayo weliba saas ay tahay lix isbitaal ay geeyeen waa wada qalinaa la yidhi markii dambe waxay dhaheen annaga isbitaal madiina aadayna maxaa yeele isbitaalkeena waxaa dadka dadkaas oo kaleeto servicekooda waa wax free ah wax aan annaga maarata ku xijeyni ma jirto ilmo yar waaye da-diisa waxaan ku qiyaasay laba sano jir iyo bar saddex sano meelahaasu jira kaarka saasuu ku galay ilmihii waxaa loo sameeyey dhiigi u baahday marka ma la qali karo saacadaasuba aniimig yahayba maalmihii uu shumaayay aniimigii uu noqday uu serioskan ku noqday aabihii waxaana dhiigaa shubaysaa waa inaad dhiig soo shubataa oo warqadii iyo wixii laga jaamiyaasha lagu horqaado sida aniga wax dhiig liila oon shubaa ma jiro aniga wuxuu dhahay ilmaha asaaba dhimanayo see dhiig liiga shuba ani anaaba socdabee war saas ma aha waxay qaadato in asagii lala hadlo intuu energy naga bixin lahaa annaga asaga waxaan sameynay inaan dhahno ilmahaada ma qali karnaa marka waaya dhiig ha shubin in lagu qalo concerning oo reportkaa noo qoran wuxuu yidhi waa la qali karaa laakiin aniga wax dhiiga oon shubayo ma jirto shaqaalihii ayaa waxay yidhahdeen annagaa dhiiga ku deeqeyno waxaan geynay meesha oo dhiiga oo laabkaan geynay waa usoo shubnay qaliimadiisii waxsaa loo diyaariyey daktarkii isaguu isku diyaariyay waa la qalay ilmihii hadda waa fiican yahay isbitaalka ku dhex jiifaa waxaan weydiinay ka waran ilmahaaga waxaa lagu qalay dhiig qof islaameed uu kuugu deeqay adigana waa diiday ka waran aniga wuxuu yidhi aragtidayda fikir kama haysto dhiigga inaan shubo inaan badbaadayo fikirba kama haysto u dhahay ilmahana shalow dhashuu yidhi anigana toban cunug aan korsanoyaa haddaa ilmo korsanayo yii aniga ma ilmo aniga aan dhalay ma sameyn kari u dhaha taas aniga maskaxdayda ma ka dhaadhacsano marka xaalad adag waa markaa fiirisid dadka oo jahliga haysto inuu qofkiisa qofka u badbaadiyo ama waxay tahay xaalad u baahan in wacyigelin iyo in education fiican qofkaas uu ka qabo aniga marka waxyaabaha caqabada aan aragno oo noo caloolxumada nagu sameeya ilmo aabahood uu u diidayo dhiig ushub uu noolaanayaa inta ilaahay ugu talagalo laakiin adiga samee iyo ma sameynaayo aba isku qabsanayna marka ugu horreyso marka waa la qabsanay jawigaas iyo xaaladahaas oo dhan waxaan uga baxnaa inaan dadkan ku badbaadino wixii annaga karaankeena ah madaxa caafimaadka ee cisbitaalka madiina duniye maxamed cali oo u waramaysay waryaheena maxamed colaad xasan
magaalada nairobi waddanka kenya waxaa ka soconaya tartan ciyaaraha kubadda kolayga ah oo ay ka qayb galayaan kooxo matalaya dalalka bariga afrika soomaaliya waxaa tartankaasi u matalaya koox ka socota muqdisho taasoo afardhammaadka ama samafaynalaha hadda joogta kadib markii ay soo badiyeen dhowr kulan oo ay ciyaareen kulamadii ay ciyaareen kooxdaasi iyo guud ahaanba tartanka ayaan ka waraystay xasan aadan xaajiyabar wiish oo ah guddoomiyaha sbortska gobolka banaadir oo ka mid ah madaxda uhelinaysa kooxda muqdisho city tartankan ka socda magaalada nairobi waa tartan lagu magacaabo african city challenges challenge oo ah tartan loogu talagalay magaalooyinka ku yaalo bariga bartamaha africa in sanad walba loo sameeyo tartan noocan ah oo basketball ah marka soomaaliyana muqdisho ayaa ugu soo qayb gashay sanadkan inkastoo a sanadka horena baaqasay labada kun shan iyo tobankan ugu dambeysay inaan ka qayb galno magaalada dar es salaam kooxdan muqdisho ka socoto waa koox aan si fiican usoo xulnay tababar fiican qabo aada iyo aadayna micnaha labada kulan ugu dambeysay kulankii hore waxaan la yeelanay oo ku group aheen magaalada mombasa city waan ka guuleysanay oo dhibco aada iyo aada ugu sareeyo ayaan ugu guuleysanay waxaa kaloo groupka nagula jiray jubba oo ah south sudan iyadana xalay ayaan kaga guuleysanay oo dhibca dhibcihii ah mombaaso kaga guuleysanay mid lamid ah ayaan kaga guuleysanay oo la eg haddana waxaan usoo baxnay summer final waa tahay dhibcaha aad kaga guuleysateen mombasa haddaad xasuusatid iyo midda jubba aad uga guuleysateen haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya baad u sheegtid
lixdan iyo labo ayay mombaaso keentay muqdishona waxay ku waxay ku guuleysatay sideetan iyo saddex kulankii ugu horeeyey xalayna waxa ay keensatay magaalada jubba ee south sudan lixdan iyo sideed halka ee magaalada muqdisho ee keentay sideetan iyo toddobo marka waa isdhibaa isku dhow waa labaatan Waa tahay.
labada jeem oo labaatan dhibcood ayaa ku badan waa tahay marka hadda samafaynalaha ayaad sheegtay inaad usoo baxdeen kulanka yaa la ciyaari doontaan goormaase ay dheeli doontaa muqdisho city Eh, dabcan een, waxaan ciyaareynaa isla caawa eh, tartankan maalin nasasho ah ma jiro eh, marka mombaaso habeen hore la- habeen dhaxas la ciyaarnay isla xalay waxaan la ciyaarnay eh, jubba isla caawa haddana waxaan ciyaari doonaa haddii ilaa yidhaahdo samafinalkii aan aan ku dhici doono amba aan ugu bixi doono eh, kooxda eh, kubadda koley ee ka socota ee kambala ee dalkaasi uganda een, eh, aad iyo aadaan urajeyneynaa inaan guuleysano Eh, labada kooxood kale ee samafaynalaha jooga ayagana waa kuwe Een, waxaa usoo baxay eh, nairobi iyo mombasa mombasa xalay kusoo baxday een, ah, jubba aa garaacnay awgeed ayaa jaanis heshay ayay kusoo baxday Een, haddana waxaa eh, isla caawa ayagan ciyaari doono eh, ciyaarta hore ee nairobi iyo mombasa labadooda kii soo baxo iyo muqdisho iyo kambala kii soo baxaan waxay jimcada wada ciyaari doonaan eh, ciyaarta samadampeysa finaalaha ah waxaad sheegtay in sanadkii laba kun shan iyo tobankii ugu dambeysay muqdisho inay tartan ka qayb qaadato bal markaad isu barbar dhigto kooxdii labada kun shan iyo tobanka muqdisho u matalaysay een, ciyaartani ee kubadda koleyga iyo kooxdani hadda samafaynalaha joogta maxay ku kala gedisan yihiin Eh, dabcan een, waa dhalinyaro soomaaliyeed labadaba ka ciyaaro een, eh, kubadda kolayga ciyaaro een, kooxna waxay ka ciyaartaa gudaha dalka ayay kooxdan hadda waxaa xusid mudan inaan ka keenay inta badan een, magaa- dalka maraykanka ee minnesota magaalada minnesota Een, laakiin een, eh, koox markay ka qayb gasho tartan sanadna wa- waa laga guuleysanaya sanadna way guuleysanaysaa Eh, farqi hadda saas u weyn oo usii dhexeen labada naadi oo labada kooxood oo ka kala yimid een, ciyaartooy hadda waxaa ku jiro sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka ciyaartooy cabdiraxmaan ladhaho oo isaga qeybka ahay ayaa jooga hadda ciyaar ciyaartan kooxdan ku jiro marka eh, farq weyn ugu dhexeeyo laakiin haddana waxaa isleeyahay maadaama ay kooxda minnesota ka imaatay ee team isku xiran ahaayeen eh, haddana een, aada iyo aad basketballka muddo dheer soo ciyaarayeen xoogaa eh, fursado fiican ayay heleen ayaan isleeyahay rajada aad ka qabtaan in magaalada muqdisho kooxda matalaysa ay heer wanaagsani ka gaarto inkastoo hadda samafaynalaha uu heer wanaagsan uu yahayba ama koobkan ay hanato intee bay gaarsiisan tahay Eh, dabcan rajadeena aada iyo aad ay u heer sareysaa waxaa xusudmaa markii ciyaarta ugu horeysay aan ciyaareynay oo aan anagnay ciyaartooydan sida ay u ciyaarayaan Eh, markaas waan yeesanay amba eh, moralkeena inaan koobka qaadayna waa minaha moral ahaan waa uu ku kala jugnaa waana rajeynayna haddii ilaa yidhaahdo Eh, waxaa arkaysaa in bulshada soomaaliyeed ku dhaqan eh, magaalada nairobi eh, maalin maalin ka dambe soo buuxdhaafinayaan garoonka sababto waxay dareemeen in ciyaartooy tayale ay meesha joogaan oo dadka celin karo marka insha allah cawada ayay natiijadeen ku xiran tahay cawadana insha allah waa guuleysan doonaa Een, waana ku rajaweynaa koobkan inaan ku guuleysan haddii ilaah yidhaahdo gudoomiyaha sbortska gobolka banaadir xasan aadan xaaji barwiish ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee nairobi ayuuna iigu warramayey
mar kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan konton maleeshiyaad al-shabaab ah ay isku soo dhiibtay dowladda soomaaliya tan iyo intii madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay cafiska loo fidiyey kooxaha ka tirsan al-shabaab wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ka mid ah madax ka tirsan dowladda oo shalay kormeer ku tegay saldhig ciidamada laanta buuro ay leeyihiin halkaasoo isku waa saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala laanta buuro halkaasoo isku soo dhiibeen laba ka mida dhallinyarada ayaa sheegay in badi dadka isku soo dhiiba dowladda inay ka tirsan yihiin dhallinyarada dagaalanta ee al-shabaab haaruun macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka dhalinyaradu inta hadda maanta aan aniga gacanteyda kusoo wareejiyey waa laba laba dhalinyaro ah oo dhalinyaro aada u yara labaatan ilaa labaatan iyo afar da-dooda udhexayso maalmahana xufsad badan baa isoo dhiibayey laakiin wax hadda rikoodhkooda ka wasiir gaashaandhig ahaan aan aniga gacanteeda kusoo waday maanta waa labadaas waa gartay labadan xaggee bay ka yimaadeen maxay ahaayeen labadan ciidamada shabaab bay ka tirsanaayeen waxay ka yimaadeen meel la yidhaahdo gandarshe oo marka iyo udhexaysa jaziira halkaasay kasoo goosteen waxayna isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka oo ku sugan laanta buuro ma idiin sheegeen waxay usoo goosteen iyo sababta way inoo sheegeen waxay tilmaameen inay u adkeysan waayeen dhibaatadii ciidamada shabaabku ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed oo xoolahoodii iyo iska guranayeen iyadoo bilka badan lagu jiro weliba qofkii isyara adkeeyana ay dilayeen ciidankoodii kale ayaga mise shabaabkoodii maleeshiyaedkoodii ka tirsanaana ay leeyihiin jihaad baad ku jirtaan soonku idma uma fasaxnidin inaad soontaan oo afkiina iska furta markaanu aragnay yidhahdeen jiindarada meesha taalla iyo sida shacabka loola dhaqmayo ayaan go-aansanna yidhahdeen inaanu ka soo baxno marka ma xiriir bay la soo sameeyeen dad ay yaqaanaan oo dhinaca dowladda jooga iyo bulshada mise iskood bay usoo dhaqaaqeen sidaa waa si waa sidaa dad ay yaqaaneenba oo ciidanka ka tirsanaabay nambarkooda soo raadsadeen ciidanka rag ka mid a ayaa soo xiriiriyey raggaas ciidankaas soo ay la soo xiriireen oo saasay ku yimaadeen waa gartay dhalinyaradan marka maad askarta u dagaalantaa mise waa dad xilo hayay waa askarta dagaalanta labada wiil midna magaranaysaa labadaba waxay wateen qoryaal a k forty seven ah iyo boosashkooda iyo qasnadahooda oo aksaastooda u dhamaystiran tahay siday noo dibaaxeenna ilaa dhowr dagaal rag ka qayb galay weeye magaran guud ahaan intii madaxweynuhu cafiska fidiyey imise qofa isa soo dhiibay oo shabaab dhinacooda ka yimid tiradu ilaa hadda marka gobolada laisku dadaro inta hadda aan ognahay waa konton kor bay u dhaaftay laakiin dib baa idinka soo sheegi karnaa daata dhimaystiran xilligii cafiska soo saaray madaxweynaha laba bilood bay ahayd waxay ahayd bishii abril lixdeedii waxay dhammaatay juun lixdeedii dowladdu ma kordhisay mise cafiskii waa xirmay cafiskii inta aan hadda ognahay madaxweynaha wuu ku dhawaaqay labadii bilood buray dhammaatay laakiin soo dhiibistu iyo shacabkaas dadkaas shabaabka ummadda leynaya ma aha keliya cafiskaas mid lagu ekeynayo labada bilood hadduu ilaa idmayo nin kasta oo kamid a ayaga isoo dhiiba anytime dowladda waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso dalkooda iyo dadkooda kusoo xirto kadibna si xurmad leh ninkii iskiisa u go-aansado hubkiisa la yimaadana ay si xurmad leh loogu soo dhaweeyo dadkiisa dadka badankoodu halkay iska soo dhiibeen gobolkii
waa intooda badan marka la fiiriyo waxay iska soo dhiibeen goboladan koonfurta ah waa gartay hiiraan ilaa baay iyo inta udhexaysa shabeellada hoose waa gartay marka maxaa idinka qorshaysan dhalinyarada inaad ku samaysaan dhalinyaradaas de waa brogram baa loo sameynayaa muddada ku habboon yaa yaa magaranaysa inta lasoo dhaweeyo la wareysto eheladoodana lagu xidho iyaguna dib loo wacyigeliyo la tuso dhanka wanaagga iyo dhibaatada ay ku jireen iyo waxa ay ku kala duwan tahay dowladnimadu iyo iyo jabhadnimada ay ku jireen ee alqaacidada loogu adeegayay kadibna markaas brograamyo loo sameeyo ummadooda ay ka mid noqdaan duqayntii laga geystay saakow agteeda dad la yaqaano oad ku bartilmaameysteen oo hadda aad ogaateen xaaladooda ma jira ma jirtaa
waa xarun tababar bay ahayd aan la aaminsan yahay xogta lahayana in shabaabku taliyaashoodu ay qeybtaas saacaddaas ay ku sugnaayeen laakiin faahfaahin shaksiyaadkii lagu meesha wax lagu waxyeeleeyey ama lagu taagedgareeyey dib baan kasoo sheegi doona hadii la ihahdo ugu dambeyn waxaan maqlayna maalmahan howlgal military inaad qorshaynaysaan gobolada dalka siiba gobolka shabeellada hoose marka halkey wax idiin marayaan
diyaargarowgii ay qayb ka mid ayay ahayd safarkuba diyaargarowgana wuu socdaa hadduu ilaha idmayo sida adigoo tilmaantay waxaana inoo qorshaysan in howlahaas ay bilowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan
kaas waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u warramaya waryaheena haaruun macruuf
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goordhow waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan warbixin ka imaanaysa minnesota sidoo kale xubinta waxaad dhegaysan doontaan dooda gaaban iyo dhaqanka iyo hiddaha hase yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa stephen scaliis oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ayaa goordhow lagu rasaasiyey magaalada alexandria gobolka virginia oo dhinaca koonfureed waxyar ka xigta magaalada washington d c sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka deg dega skaliis ayaa dhaawac dhinaca sinta ay ka soo gaaray waxaana la sheegay in la rasaasayay xille isaga iyo xubno kale oo ka tirsan sharci dejinta maraykanka ay isku diyaarinayeen ciyaar baseball ah oo sanadla oo la qorsheeyey inay maanta dhacdo wararka ayaa sheegayaan in ugu yaraan shan qof kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen warbaahintana waxaay warinaysaa in ruuxii weerarkaasi geystay ay ciidan ku xireen oo xabsiga la dhigay dabdamiyayaasha ayaa maanta oo arbacaa sii wada isku day ay ku daminayaan dabkii ugu xumaa inta la xasuusto ee ka kacay dabaq afar iyo labaatan biyaano ah oo ku yaala galbeedka magaalada london saacada kadib markii dabkan uu bilowda ayaa kooxaha gurmadka waxay ka shaqaynayaan inay soo badbaadiyaan dadka ku dhex xaniban dhismaha islamarkaana ay tiiriyaan kuwa dhintay dadka deriska la ah dhismahan ayaa sheegay inay maqleen dad ku qaylinaya in la caawiyo iyada oo dabkuna uu dabaqa oo dhan ku bahay xilli dad badan ay gudaha ku xanibnaayeen
sharci dejiyaal dimuqraadiya ayaa dacwad heer federaal ahi waxay ka gudbiyeen madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ay ku eedeynayaan in uu aqbalay lacago shisheeye oo loo soo marsiiyey howlihiisa ganacsi taa oo ay tilmaameen inay xadgudub ku tahay dastuurka maraykanka dacwaddan ayaa gudbiyeen ka badan boqol iyo sagaal mudane oo ka tirsan labada aqal ee sharci dejinta maraykanka waxayna ku eedeynayaan madaxweynuhu inuu sharciga waddanka u degsan uu ku xadgudbay dastuurka maraykanka ayaa u diidayeen mas-uul dowladeed oo xil haya uu lacago ama hadiyado ka qaato dowlado shisheeye iyadoo aan hore u ansixin arrinkaasi koongareeska
xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa sheegay in eedeyn walba oo ku saabsan inuu xiriir la lahaa faragelintii ruushanka ee doorashooyinkii sanadkii hore ay tahay mid been ah oo aan raad lahayn sessions ayaa ka jawaabaya su-aale ay weydiiyeen xubnaha aqalka sanadka guddigooda sirdoonka muddo ka badan laba saac shalay guddiga ayaa baaraya faragelin la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashooyinkii nofembar sessions waxa uu sheegay in guddiga inuu ka nixi lahaa islamarkaana uu iska casili lahaa doorkiisii la talineed ee madaxweyne trump markii uu ahaa musharaxa haddii uu ogaan lahaa in ruushka iyo ololahooda waa in ruushka iyo ololahooda doorashada uu xiriir ka dhexeeya ku aadan arrimaha doorashada
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a soomaalida iyo muslimiinta ku nool waddanka maraykanka ayaa ka walwalsan nacaybka soo badanaya ee ka dhan ah dadka muslimiinta ahi ee degan maraykanka iyadoo toddobaadkii hore ay ahayd markii magaalooyin badan oo maraykan ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo shareecada islaamka warbixintan waxaa minnesota ka soo diray maxmuud mascade in ka badan labaatan magaalo oo ka mida dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhana muslimiinta dibadbaxyadan oo halkudhigoodu ahaa noo shariica law in america ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka actif o america oo ka mid a ururada loo tiriyo islaam nacaybka dalkan waxaana goobaha uu ka dhacay ka mid ahaa magaalada st paul ee gobolkan minnesota muslimiinta gobolkan ayaa kororka nacaybka iyo dibadbaxyadan walaac ka muujiyey waxaana sheekh cabdisalaan shariif oo ka mid a maamulka xarunta islaamka ee daarul hijra uu sheegay inaanay jirin meel laga hirgeliyey shareecada islaamka oo maraykanka ka mid a balse ay tallaabooyinkani salka ku hayaan midabta koor waxaad moodaa waayahan dambe dadkii caddaankaaba waxay dareemayaan in laga soo tiro badanayo oo qowmiyaadkii kale ayaa kasii badanaya marka xaggii waxaad moodaa awooddii waddanka iyo hogaamintii u barteen baad moodaa inay ka yara walwalsan yihiin marka ama dhaqaalihii in lagala wareegayo marka waxay arrimahaasay salka ku haysaa oo cunsurinimo iyo midabta koor iyo arrimahaas salka ku haystaya ma aha wax runahoo ay muslimiintu handadaad ama ay la yimaadeen oo muuqdaa ma jiraan kororka dibadbaxyadan ayaa cabsida ugu badan waxaa kala kulma haweenka muslimiinta ah ee xijaabka xirta oo hablabiskoodu uu yahay astaan lagu garto waxaana marar badan dhacda in dumarka muslimiinta ay handadaan kooxaha xagjirka ee muslimiinta neceb amaba ay dhaawacyo u geystaan mayran cumar waa gabar soomaaliyeed oo muddo ku noolayd gobolkan dibadbaxyadan soo badanaya ee muslimiinta ka dhanka ahina waxay ku beereen walwal gooniya iyo xasuus aanay jeclaysan oo ah weerar hadda ka hor loo geystay oo dhaawacna uu ka soo gaaray weliba iyadoo la leeyahay waxaa tahay argagixiso e dalkeenna ka tag xijaabkayga ayaa la igu jiiday oo waxaa igu jiiday maaragta dadkan dadka neceb weliba iyagoo igu leh wadankaaga ku laabo waxaa tahay terroristaa tahay xijaabka waxaan ku xirtaa bin gabdhahu ku xirtaan muslimiinka ah jiiditaanka i jiiday binkii halkaasu iga galay anaha nafteyda khatar bay gashay mararka qaarkood markaan xasuusto ilina igu soo istaagta because way xanuun badnayd waan ashahaatay gudahan ka ashahaatay haddana ilaahay baa i badbaadiyay mayran xilli kasta oo ay waddada marayso ama ay gurigeeda gelayso waa ay foojigan tahay cabsidanina waa mid ay la wadaagaan hablo badan oo muslima oo qaarkood ay qaadeen tallaabooyin baqdintu ay gundhigu tahay
waxaa jirtoo kale gabdho iska dhigay xijaabadii ma aha inay yihiin dad xun bal cabsida ninbasibay ku beertaa cabsidoodii waxay tusisay inay maaragta xijaabadii iska dhigaan marka kolay cabsi weyn baan ka qabnaa oo xoog leh cabsidu kuma koobna dumarka oo keliya ee waa mid ay wadaagaan gebi ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan maraykanka haddaba walwalkan maxaa looga bixi karaa muslimiintuse waa maxay tallaabooyinka ay qaadi karaan sida ugu wanaagsan oo looga hortegi karo marka horeysa waa in wanaagga islaamka la muujiyo akhlaaqda islaamka oo tasaamuxa iyo iscafinta naxariista wada noolaanshaha iyo weliba inuu diinta islaamku ay dan ugu jirto yani bulshada iyo dariska iyo meesha qofka muslimku iyo qof anfacaya waddanka inuu yahay marka inaan la cabsanin laakiin xagga isdhexgalka la badiyo xagga sharaxaada islaamka mabaadi'diisa la badiyo oo qofka muslimku uu qof caadi ah waddanka ka mid oo noqdo walow ay soo badanayaan korudhihista ereyada nacaybka iyo falalka ka dhanka muslimiinta haddana waxaa dhinaca kale isa soo taraya kulamo iyo barnaamijyo ay ka wada shaqeeyaan dadka kale diimaha ee ku dhaqan gobolka minnesota oo bulshada la isugu soo dhowaynayo nacaybkana looga hortegayo waxayna kooxahan rumaysan wada noolaanshuhu ay toddobaadkan meelo ka mida gobolkan ku qabteen isu soo baxyo ay muslimiinta ku taageerayaan maxamuud mascade v o a minnesota
galab wanaagsan dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban falastiin axmed iimaan ayaa la diyaaraa
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa khilaafka ka taagan bariga dhexe iyo weliba halka ay ka taagan tahay dowladda federaalka ah dalalka sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo masar ayaa waxay xiriirka u jireen dalka qatar sidoo kalena dalal dhowra ayaa ku soo biira si ay u taageeraan mowqifka ay waddamadaasii gaareen dhinaca dalka qatarna waxaa jira dalal dhowra oo iyana ku taageeray in markaasi ay xiriir dhow la samaystaan islamarkaana ay dhinacyo badan ka caawiyaan soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida xoogga leh arrintan ay ugu danaynayaan waddamada colaadaasi ay u dhexayso dalka qatar waxa uu u diray wafdi magaalada muqdisho si uu ugala soo hadlo dowladda federaalka ah arrimo dhowra oo la xiriira khilaafkaasi sidoo kalena dowladda sacuudiga ayaa iyana wafdi kale u dirtay soomaaliya iyadoo kuwo kalena la filayo in labada dalba ay u diraan sacuudiga ayaa waxa uu culays ku saarayaa dowladda federaalka ah in kaalmadii uu siinayay markaasi si ay usii socoto ay tahay in dowladda soomaaliya ay go-aanka sacuudiga ku taageerto ee ku aadan qatar dowladda federaalk soomaaliyana waxay sheegtay in khilaafkaasi ay dhexdhexaad ka noqonayso aragtiyo kala duwan ayay haddaba dadku ka qabaan waxaa ka mid a dadka aragtiyadaasi qaba khaliif maxamed ducaale iyo nuur xasan oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana arrimaha bariga dhexe si weyn ugu dhuundaloola aan ku horumara khaliifa go-aanka ay dowladda federaalka ku gaartay in colaada ka taagan bariga dhexe ay dhexdhexaad ka noqoto sidee u aragtaa aba sida kale ka warqabtay waxa waaye caraqaadka adduunka wuxuu ku saabsan yahay qolo walbaaba waxay raaysa dadkeeda iyo maslaxadeeda iyo sumcada ama integrity wadankaasi qaradamadiisa uu yani adduunka maslaxa adduunka kuma yani uu uga hor imaanayo sida ka warqabtay soomaaliya waxay wadan yani maanta dhibaata kasoo kacay kasoo kacay doonaya adduunka dhan in la gareeyo marka waxay ula haboon tahay in arrintan ama xasilada ka taagan in soomaaliya ay ka noqoto dhexdhexaad waa mahadsan tahay haye nuur xasan falastiin aad u mahadsan tahay runtii baryahan waa dareen ayaa ka jiray wadamada gacanka iyo khaasatan qatar iyo wadamo kale oo sacuudiga uu horkacayo marka runtii dowladda soomaaliyeedna mowqif waxay qaadatay oo dhexdhexaad ka ah oo labada dhinacan aynu taageersaneyn anigu waxaan isleeyahay horta xiriirka caalamiga marka la fiiriyo adduunka qolo walba waxay mar walba fiirisaa oo xeerisaa masaalixdeeda iyo danaha iyada markaasi ay ka leedahay marka soomaaliyana runtii waa dal hadda dhibaato iyo kasoo kabanaya iyo iyo mataqaanaa dagaalo sokeeya oo horay usoo daashaday marka waxaan isleeyahay aniga dowladda sacuudiga oo nufuud ama kule saameyn weyn ku leh gacanka carabta masaalixda aan ka leenahay ayaa ka weyn midda maaragtay qatar aan ka leenahay marka dowladda soomaaliduna hadda weli dhinaca ma garab istaagin waxaa dhici karta inay daraasad ku jirto marka laakiin waxaan isleeyahay anigu mar walba waxaa anaga laxadeenu ku jirtaa dalka sacuudiga oo waxyaabo badan ay nagala dhexeyn haye khaliif mau aragtaa in danaha soomaaliya ay sacuudiga ka yeelan kartaa ma ha noqoto mid dhaqaale ama ha noqoto mid ganacsi inuu ka wen yahay tan qatar oo ay tahay inay maslaxadeeda fiirsato soomaaliya
kelimadaas waxa waaye waa run waxa waaye maadaama anigu khaasatan waxa weye arrintan khibrad ama waaya aragnimo ayaan u leeyahay diblomacy maadaama de diblomaat sare aan ahaa waxa weye maslaxadda adduunka waxa waaye dana dowladuhu suu sheegay walaalkay waa run dowladuhu maslaxaday fiirsadaan laakiin midda taallaa waxa waaye soomaaliya uuma jirto maanta maslaxad aan yani uga jeedno oo aan ugu hogaansano muxuu sacuudi arabia iyo xulafadeeda sababta waxa waaye sacuudi arabia waxay kamid tahay wadamada xagga dhaqaale iyo xagga siyaasadeed iyo xag binu aadamnimo midna aan soomaaliya ku taageerin marka umama jeedaba wax maslaxada sacuudi arabia nooga xirmi kara inaan maanta mushkiladaas ay iyadu hogaaminaysa oo awal ay aasaasay oo ay rabto danaheeda khaaska inay ku fuliso in soomaaliya maanta ay u janjaarsato dhinaca sacuudi arabia sababta waxa sacuudi arabia waxaan ka dharagsana inay tahay wadan soomaaliya xag islaamnimo xag binu aadamnimo xag meel kastaba aan soomaaliya saas aan u fiirin marka maanta markay rabto maslaxadeeda khaaska ha inay fushato inay yani khaliijkana awalna hegemony waxa la yidhaha ingiliishka oo ah yani in iyadu muxuu ahaa ay hormuud u tahay wadamada khaliijka danaheeda khaaska ah ee foreign policyga inay soomaaliya ay ka dhigato wadan muxuu ahaa ah ma ahan soomaaliya ay ka dhigata meel maxamiyada oo iyadoo iska leedahay oo hadda danaha ay leedahay waa mahadsan taha haye nuur mau aragtaa sida khaliif u sharxay
arrintaas anigu waxoogaa waa fikir ka duwan aan qabaa horta kan falastigani wadamadan khaliijka iyo hadda dhibka ka taagan waxaad moodaa xoogaa inuu ka yaro sareeyo oo saameyn kaleeto caalamigana uu yeelan karo marka maadaama ana sidaan hore u sheegay annagu aan nahay dal hadda kasoo tabanaya dhibaato ma ma jecle inaan dhex muquurano khilaafaadkan hadda wadamada gacanka hadda dhexdooda ka aloosan sacuudiguna runtii waa dal kule caalamul islaamina hormuud ka ah tan kale wadamada khaliijkana u ah mataqaana dalka hadda ugu tugtug taroon sidoo kale annaga masaalixdeena hataa markaan eegno dowladda soomaaliya hadda madaxweynuhu mar dhow ayuu tegay booqashadii ugu horreysay uu ku tegay dalka sacuudi arabiya madaxdaas waxyaabo badan ay ka wada hadleen waxaan ognahay in mashaariic fara badan ee dowladda sacuudiga ay la saxiixatay dowladda soomaaliya marka waa midda aan leeyahay marka in anagu mar walba masaalax masaalaxdeena eegno ayaa noo fiican annagoon hadda qadarna waxba u dhigaynin oo aanan maaragtay annagu aan wax hadda dhiba u geysanayna laakiin in aan mar walba xeerino annagu masaalixdeena sida saaxiibkeeba u sheegay oo qiray in diblomaasiyadda ma xiriirka caalamiga ah uu mar walba ku dhisan yahay in dal walba uu fiirsado masaalixda isagu markaas uu leeyahay haye khaliifo sida aa hadda uu sharxay nuur oo kale ma laga yaaba in masaalixdeena ay ku jirto dhinaca dhaqaalaha oo sacuudiga hadda uu ku gorgartamaya in soomaaliya uu dhinacyo badan ka taageeri doono laakiin shuruudda hortaalahi ay tahay in ay qaataan go-aanka sacuudiga uu qaato soomaaliya ay ku taageerto arrintaas waxa weye arrinta duwana qabaa sababta waxa waaye markii laga filayo waxaa laga laga hadlaa sadex ama saalix ama interest interest wuxuu noqon karaa mid guud iyo mid khaasa sacuudi arabia waxaa ka warqabnaa taas waxa anigu praktika ahaan arrintan shan iyo labaatan sane foreign policy kusoo dhex jiray waxaan ka warqabaa in sacuudi arabia waxba agreement ama protocol ama convention ah oo intay la xeexatay oo ay fulisay soomaaliya horumarkeeda yani developmental project oo soomaaliya oo ka fulay u heshiin jireen laakiin maxaa danahoo dhinaca kalena een, sida hadda nuur uu sheegaya maxaa danahoo mas- ama maslaxooyin ah oo ku jira qadar bolisiga wuxuu yahay yani eh, in wadamada nooca khaliifka in mar walba bolisi yani wadamada weli ay yani ay u yeeriyaan maahan dad madax banaan way yani uma isticmaalin sacuudi wadamadan khaliifka yihiin wadamo siyaasadooda arrimaha xadda haddaan isku haysto maanta waxaa bilaaba maraykanka oo markii horeye arrintaa waa inaad fulisiin khalad qadarna ay unoqoto hormuud marka haddeen maadaama yani siyaasadda maraykanka uu hormoodahay madaxweynaha ka yahay trump uu rabo yani arrintii shalay yani inuu ku kala qaybiyo wadamada carabka arrintaana waxa weye arrin muxuu markii horeba lagu hogaamiye khaliifka iyo sacuudigu ay ku hogaamiyeen iyo eh, maraykanka uu ku hogaamiye arrinta maanta lagu eedeynayo qadar waa mahadsan tahay een, khaliif gabagabadii si dowladda soomaaliyana ay u noqoto dhexdhexaad colaadaasna aanay faraha ula gelin islamarkaana aanay isugu xumaanin labada dhinacba maxaa xalka u aragtaa
waxaan kuu sheegay yani maslaxadii waxay ku jirtaa in marka u horeysa muxuu ahaa eh, arrintan ay ka noqon dhexdhexaad waayo wax walbaba cross effect ayay leeyihin ilaa haddeer walaashay wuxuu sheegay hataa arrinta yani laisku haysto waa in marka hore la galaasiiya inuu leeyahay dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya yani waa ka warqabnaa historically taariikh ahaan waxaa laisku haysto waa wax keliya kas oo iska cad waayo marka waxa weye in aanan noqon maxmiyad soomaaliya oo arrinta aan ka noqono dhexdhexaad yani sumcadda soomaaliya ee tilaqoda soomaaliya waddan la iibsaday oo kale marka waxaan odhan lahaa sumcadda soomaaliya waxay ku jirtaa inaan dhexdhexaad ka noqono een, waa mahadsan tahay May- nuur haye maxaa adna xalka u aragtaa Eh, runtii xalku waxa weeye eh, anigu markii horeba saan u sheegay eh, inaan mar walba anagu eh, fiirsano waxa masaalaxdeena masaalaxdeenu waxay noqon kartaa inaan markaan ka dhex aan ogaano oo si fiican u daraasayno in eh, mawqifka hadda dawladdu oo ay ay ku taagan tahay oo dhexdhexaadka way kasoo bixi kartaa masaalixdan waxay kaloo noqon kartaa inaan meesha aan isleenahay waa waa mataqaanaa waa ka benefit badan tahay ama waa ka maaragtay nooga faa'iido badan tahay inaan xiriirkaas aan sii adkayno oo aan joogtayno oo ah dalka sacuudiga taas iyadana way noqon kartaa marka anigu dhankaasaan rajaxaya haddii eh, aan aragtidayda aan soo koobo aada umahadsantihiin labadiinaba inta ayaana kusoo gabagabeyneynaa dhegeystayaal xubinta dooda gaaban waxa- kuwaas waxay ahaayeen khaliif maxamed ducaale iyo nuur xasan oo labaduba ka mida dadka u dhuundaloola arrimaha bariga dhexe tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayay ahayd oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay falastiin maxaynu xiga markana waa xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii inkastoo ujeeddooyinkii gumaystayaasha uu reer miyiga soomaalidu reer magaalkeeda ka hor dareemay haddana qayladhaantii ismaaciil mire faarax nuur iyo raggii la garaadka ahaa cidle iyo dhaga awdantoona kuma dhicine bandarada intii ku dhaqnaydna halhaleel bay ku gaadh gubaabadoodii qotada dheerayd baa in yar mooyee dadweynihii danaqday si gaar ahna waxay u taabatay ganacsatadii yaryarayd ee magaalooyinkii iyo tuulooyinkii markaas abuurmaayey macdaarada ka bilaabay waxay kaloo danaqday haddiibana wax ku qaatay shaqaalihii rayadka ahaa iyo askartii maamulada shisheeyaha u shaqaynaysay dhanka kale dalmareennadii iyo badmaaxyadii soomaaliyeed ee maraakiibtii dhuxusha ka xoogsan jiray ayaa qaarkood dalka dib ugu soo noqday markaasna dareenka ummadda dhaqaajiyey waxay uga sheekayn jireen carro edeg waxyaabihii ka socday gaar ahaan halgannadii ka dhex aloosnaa dadyowgii la gumaysanayay ee afrika iyo aasiya ku dhaqnaa iyo kuwii iyaga gumaysanayay ee yurub ka soo doolay taasina waxay dhashay in dadweynaha soomaalida laga bilaabo ururo qaarkood hubaysnaa qaarkood kalena ay door bideen inay si nabdoon wax ku doonaan inay adeegsadaan siyaasad qabow oo aan gacanka hadal lahayn ayna ku soo coshadaan dalkooda iyo dadkooda gobonnimadii la weysiiyey markii badaha shishadooda inta looga soo duulay la qabsaday lana qaybsaday tusaale ahaan ururadaas kuwii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii midkii jabuuti lagu abuuray ee cali bahdoon madaxda u ahaa kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonkii kii berbere lagu aasaasay ee xaaji faarax oomaar uu hogaamin jiray iyo kii la magaca baxay al-jamciya alkhayriya alislaamiya ee isna kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo afartankii jabuuti ka hirgalay rag allaha u naxariistee maxamuud xarbe ka mid ahaana ay dhidibada u taageen iyada oo weli ay colaadda dagaalkii labaadi aloosan tahay ayaa bishii may kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii waxaa xamar afka isku gashaday dhallinyaro saddex iyo toban ah oo kala qolo iyo kala degaan ah asii soomaalinimo isu keentay calikaar ganacsadihii la odhan jiray dukaan uu afar irdoodka ku lahaa waxay ku shiraan oo ku shawraanba taalada boqor umbeerta brimo ee aan halkaas ka fogayn waxay hoosteeda iyaga oo dhuumasho ah inta ku ballamaan ay isku waraystaanba ugu dambaystii ayay u suuro gashay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah axdi qoranna leh kii geyiga soomaalida ugu horreeyey waa markii hore ururkii ay ku magacaabeen naadiga dhallinyarada soomaalida markii dambese magaca swel ama leego taariikhda ku galay waa ururkii ujeedooyinkiisa ay ugu waaweynaayeen xoraynta iyo midaynta soomaalida geeska afrika ay qodaba qayb meel ku haysato iyo qorista af soomaaliga waxay ahaayeen ujeedooyinkii loogu bogay ee muddada labaatanka sano ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha taasoo ku timid waxbaristii siyaasadeed ee guud ahaan ay soomaalida ugu dadaali jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu kaceen in kooban mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtay muddo gaaban bay soomaalidii isku calool ku noqotay geeska afrika kob ay kaga noolaydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay edayo kooban oo laysku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gobonnimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo gumaysigu dalka kor buu ka xukumaaye xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fadhiisiya isaga ayaa ummadda oo idil dubaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin asaageed wixii ka reebay ee in la gumaysto baday mar qura intay doodaas wadar ahaan u aamintay ayaa muddo dheer waxaa geyigii gabaabsi ku noqday cid soomaali mooye reer hebel sheegata taana siday ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga qudhooduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen waxay rabeen iyaga oo isku duuban inay cadowga ka xoroobaan waxay rumaysnaayeen ummad kala qaybsani inaysan gob noqon karin sidaa daraaddeed bayna halkudheg waxay uga dhigteen kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilownaa shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegada iyo soomaalida taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo iyo midnimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah inay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman in la dagaalankiisa ay isku duubni ku galaan mararkaas oo kalena intay sara joogsadaan ayay si wada jira waxay ugu heesi jireen xilligii gobonnimo doonka heesihii soo baxay tii ugu caansanayd heestii cali mire ee juducyadeeda ay ka mid ka ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isu tooqahayoo idinkay isku taamahayee aadanuhu tacliin barayoo waddankiisi taageer turdo geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baan nina dhagax u tuurayn hadda waxaan la taahaayoo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisii cadow taaboo u tol waayay baan ahay hadda waxaan la ooyaayoo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar in loo diido la addoonsadaan ahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaah iyo barnaamijkii dhaqankii hiddahaanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii sugaanta bisha ramadaan aan idinkugu talagalnay
waa tahay qhasiidadaasi waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii galabnimo halkan si wada jireed kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga jamaal axmed cismaan jemiya dhinaca farsamada ayuu inoo qaabilsanaa tan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
waydiina hote afuray afuray